andin leeyin kurebaas sandigeesoor macaana lanki eri sababtaan ansaawsuna sababtaa insaawsana eri ti idilli waana iduugti saaxaytin miinka koona lan lidile liduugi saaxaytis alanka kuway waabaya kutabe bes buwa halo salaamu calaykum magaaga iyo deegaanka
jeceedoodiiyo yaqaanka rashka iyo calikarom samaysiin la-aan sayd iid mubaarak dhammaantiin ciid faylah ciidul xaafiya ee xaafadii iyo magaaga
magaalay bishira maxamed xaasadana waa beri bushra hadhawo bal waa beri saalamkul dareer barnaamijka labaashaal iyo geeka sidiliinku iidi iyo bushra sidii aan iidiba iskil dar maasha allah jeceedo faylalanka iidima iidimari iidima kusfayleera farimaa adina saan iidi adina saan iidi
anu ay sheegeen idhaata tarkoobiinka jerman haata dhuukood dhiifoy ahaa tiraabsan kuntilkoo maray fadi
oo hiraabtaha kale sabtileka jirmaad
maya maba isku siibabu maaha hiraabsan jira oo marii fadi Haye. waayahay iway xawliidsuwakiiway resta ahaano dhariyada ninkinka iway hilmaamurta waa iid maarat wa in- wa inshani maaha harashkaasinka iway waadana sulshay dheegay calikaramtuna salaama dhammaantiimaysuna asalaamu calaykum zaandurna geesan daymays aragaa dhiiraadinhaan waxaa kurantii hanuumayla geeka ka jalbowdahi mahadsanta ee harif dhigayd walaahi meelbaakin ingili cali haye horta sheekadii koowaad kenhaaye buskudii halwo kenhaaye noog mise noogta aloolada ani kentiiriye Kow.
dhegeysta qadka telefonka jira halo asalaamu calaykum halwadii walaa dheegay kurooriba mahanagana ya
dhaqla ilahay noogi halwadii walaa haa hawudi walaas anaa madiis halwada dhigayba ma isray ama telefoonka laakinka dhaxaway halwatan kamay aslid xalwa Ah.
xalwo waliba ankuwa ankumay xalwada widaaw lanko wiirow leerow hamangado oo dhaaf dhah laa intaas uliya maagnaba halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam magaa iyo deegaanka
cabdiwaad ali jecaadan wadajir cabdiwaaxid dhinigayla fadhiidaba wadajir miya
ah saalin kuldareer barnaamijka wadajir labaa shal ooka codka waa jow degan labaa shal bani labaa shal iid fayla iid fayla eh, iid mubaarak iyo weliba labaa shal farahda malan kuwa u korshar ooda
anu dhanba fa faraxsana miyaa ooka
aday koronta jecloodii korontii salaamaayo gaar ahaan iid mubaarak taana qabna marka saaxiib idaa maasanta sidaad barnaamijkan ku dhibgaatiya kinku mahadnage saaxiib hanu weri xaafadda wadajir ee magaalada baydhabo iyo kaasahay abwaan werow ilaa dib iskuudkii ku kahawaasanyi dalmar eh, mayl in sheegaysi isu raashin leyn aamay xaafadda dhinikii joogeeka erengooriska ka badanaayay koox leh galay usuqolka ka jare helankan miya dadkii hor walma la'aagna miya waahanka daray dadkii hor walma la'aagna miya waahanka daray markii dambe gaargacan laga qaadi leeyahay idaba laga jeeya halo asalaamu calaykum
waalaisalam waraxmatullah magaaga iyo deegaanka
cabdaas axmed soomaali xaafadda sheeshir soomaali shaac cashiro saalin kuldarar uu ka barnaamijka la baashaal saalin la darar la baashaal sufayr sufayr magagaylii korna ololadeena tiirin ha sidee uu ka lin eh, linka iidahay ilaa haddaba iidahay taana mise iidin geeka eh, ishaadeesinka damboyti dhiniga dhinigaas yaa hoogaha ulaaska qadka telefonka ulusang maleeye ya bah fiiriba
hurmudan bahayn may ku ogaya ha fiiriyaan isuba maya waray haddaa hagaajiyey may ha fiiriyaanaya
hoy adaa adaa u ah dhir jacaylkee si aanu dakayn noocawa ku doortee daadah daadah ku doortee daadah qalbi
daadah yaa weeraayta ulaadhan daadaha banaan dhari jiray markii yarayn dadkii uwin haddaba daadah siliyay ma dhigayto barada ahaa micnaa wallahi aragaas ada sidaad un roogta iskuraalhaw dheh dad dheer oo ara- ah, irka roogo haddana ma aragaas Soo.
ah, dareer la baro kaduudiyo maka dhigi way ku yaaba kaduudiyo hore kii dhigarta unug dareer barad aan had adi ku liidaa sowskii dhigi ma dhimo waa dhanka kagaan baraf ma isaarna ma midmo kafi koba galata makin ron koba laandareertana makin ron gacmoorna ma- o- okay mingaha bismillah Halnuu gacmo soo xiban tirsan.
xiban kasta oo farnyaan eh gooni waxaan ulas malaab maan mana fidsamaan hooda seert xanuuneen hoo fidiidona xanuuneen hooda laabtan xanuuneen xeela laabato meelangara waay kaas kaduudiyo ma baaha meel weliba la laabatada emeeko galala meelba xibanka eh laabati leera udurkaas ani bakankas Marka, ana dhaktar ahaada jiray mushidi ah adoo meega goley daaweey guleelay daawiteeda goley kana daawo dhaktar magmaraas baad Run sheeg.
soomaalida sidee mayin hayta in sheeg buu ni dhegeystaa kuma in hayta adig dhegeystayaalka horta meesin haye uu ka salaan caadi in haynoonan ka talagalay dhammaan dhegeystayaalka kataxan idaacadda tan raadiyo warsan macnaha salaan caadi in hayna hani roorase habana siyaasi roorase marlamaad dan madagani dhawaase salaan caadi in haynu miya madii salaanta la sheegay iyaba habka keelaas dhigta madeeda ku dheegtaba waleed habka sida hibadkayga hadday horaata ka saartay hanagdaas haye galba
awalan bilaaway horta uu uu ka horeyn mayba eed iyo eedan salaamay dhammaan shacabka muslimiinta soomaaliyeed meel walba iyo rugan iidii geeka hayti farxad iyo reenreen tamaashaad iyo barwaaqe nimco iyo ka iideen weliba lahaa ciid wanaagsan iyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kureed weliba eed iyo eed salaan inkuwadee dhammaan soomaalida iyo intii maqalkii iyo muuqaalkayba gordaasoo ka taxan idaacaddan warsan weliba lahaa soomaali dhammaantiye saqiir iyo kabiir sidii oo dhanyinba salaan yasiin wedna dhammaan bahda idaacadda warsan unoo e saafin ninku guddooma salaan kureed weliba siin wede hadalkoo eed macaan oonan ka talagalay dardaar iyo weliba du'aa iska jara maalinta farxadda iidee weliba leerey asalkii islaamnimaadii ii sidii diintay sheegasi Mhm.
yaa iidii furun geegi aan iidnay islaamkii sidii laku gorodaay io weliba amuurtii ilaahay nin aqbali yawa geegi aan iidnay abshirsadaa iidaysadaa is ogaadaa is aruursadaa owlaado ku farxiya alla nin alla nin aqbala amarkii ilaahay una alla nin aqbala amarkii ilaahay una hagudani aamiin eraa iidii furun afkii oo manaayaa uu yamay arlaadii arlaaden ii ummateen islaamkaba farxad ka iidaysadaa iidun iidiye abshirii ijaaba alla neydeersiyaa isagna aamiinta nin raasiya آمين إله آمين يلا ما سنت علي أنا بترك كي كي متوبسين لكن في رياي متوكو كتوبسين إسرائيل دقيستا wejina kokoytay ما ما أشي أنا ما حبي إيو ولا أنا كين كتوب سما ولا كي أديب ما يجرى ير لا تم كاسا يكين كجواب لا مش دي iskuraalaaw قد كتلفون كهلو Hello.
ما جايو ديجانك
Haya, hamada laba dawaanka la madamooday isbaca iska mara مودا مودا لنجي كجرته
idinleyda bodoqolaa tuulo laraa ku dara ما جايني إن شكبه
amad nabiga dheeraa haye ee, ee, salin iidigeeka inku waran baqaabka sin iideen ee, ee, iyo weliba ee, walyaabowgi geeka mooda mooda ee, iido aniga kiije adankiinku yaa badanaay dhedhankeeda alxamdulilah iyo danta lamada horumaragna haye
dhedhankeeda alxamdulilah meelse hunlunku iidi ilaahay mana tusosu welba meel welba safalilanku ka iidayay maykoo yaabi adgeeka
geeg walyaabla oo aan hadda faasan waraga magaro eeda kan iidasiday safaydla iyaalkan iidasiday waayahay maynooka tabaas unuuna mayna lata
ooriya nayka bisinka tayahu fadaasa eeda ama hasanta ee, ee, ee, sidaad barnaamijka ee, ee, niinku la dhiib aatekinku mahadnage dhegeystahaas mahadsanyi dhegeystaha kale qadka teleefonka ka jara yaan guduba iyo weliba dhegeystahaas uu kuwala yaabo isuuna la baashan looga la dhiib aado halow
halo asalaamu calaykum
aleykum salaam cabdullah magaalada iyo deegaanka
ibraahim cabdullahi xaafid wadajir gaar ahaan kiriirkaadiyow wadajir ee, leba in roogte lan oo maraykanka roog ahamay duugahayn kuda daayahay madan dhabdhab biisiyo ibraahim hadhawaab dhinagee ku roogta wadajir
yaa yaa wadajir dhinagee ku roogta
kiriirkaadiyow hareerkaadiyo uu ka ee, ee, gaabka ilaa hadda micnaha farxaddii iyo damaashaadkii geeki dhinigaas lahan weydiisadaayay ku jartay mise xoogaa maasha allah wallaha koogu kormeynaya ya
wallaha koogu kormeeya dhamaashaad iyo barbaado iyo reyreyn wallaha koogu kormeeya ehoolii shal furteena meeliwogu shaltabe mise weliw
intew intew Ee, geeki dhiilohnun ee, lamahadya meeli ku jarta liyari iyo weliba damaashaadkii iyo digeeki dhinigaasaan badanaayay
meeligeyga saaxiibkaala koronta balaaadka dhoufade ala koronta beriyey seefto ulaadada ka dhilaato handhiibana lanka marmar beriyey dadka isuseefo dhunkas dhowe ogdaa marka seefta sahan dhiibana mayni kala baashalaasa sahan maasha mayni kala baashalaasa
allah mayow jawi degan
hindegnaado jawga saaxiibyada maasanta dhegaysta xaafada wada jir gaar ahaana ee hareerkaadiyo barnaamijka kula hariiriya kaasahaya xasan gandaal jacaylkani dheliyey dhaliila kuma liide dhibna kuma qabo adi sikii caashaq loo dhigay calafbaa dhexda u sudan
labaashaalah warsan barnaamijkii munaasabada ciidoon aan ka tiragalnay iyo weliba idaacadda warsan ee dhugunsigaal nool daragtaan qadka teleefonka saaxiib yaa ka jira halow
ah salaamu calaykum
waaleykum salaam magaaga iyo deegaanka magaaga iyo deegaanka
nuur axmed waay deegaanka
nuur idkaaka gohaya mado nuur ama magaaji hatow sidaa ay sareeyey nuur maylikinka dare deegaanka samakaay samakaay samakaay haa meelo hoogaa shaldheerantanna weelasa seelinku iidi Ah, samakaay geeka in iyo waranba barnaamijka barnaamijka eediyada ninkula soo haye seelin iidi geeka
wallahi safayla safayla eedi ee safayla iid fayla wallahi iid barakaysna liidi geed baashaalka runta ee geeka meelo ku dhiyay la baashaal unu sheegahayna meelo ku- way ku dareemay
wallahi billahi eedi eed haa eedi eed eedi eed Eh, halwada iyo buskudka may leerayihiin hoogaha dadkaas mayb waa eh, eh, dhini kale ku kasaayna halwada iyo buskudka mayb waa badanaa ma isticmaalayaan may ku jara shaakooyinkaas
wallahi ina sheekooyinkaas way buahan kuleyba wal ama faylan ku jarna lahaa eedi eeda may buaan la soonaya haye waayahay iyada maasanta saaxiib sidaad barnaamijkan ku ibgaateekin kuma hadnagee samakaay samakaaya barnaamijka kula hariir dhegeystaas warshada bakayaalaan amale emels halwada hanuun laga sheegay dhegeysta qadka teleefonka jira halow
halo
halow leybaka erena may inka badida magaaga iyo deegaanka
cabdullaahi maxmed deegaanka eri cabdulaahi yow deegaanka gadili saalan kuldareer oo ka barnaamijka la baashaal
faylaaa xalistaan meelka isbareeyay aad iyo andaagayna ma bashal tabna miya
jegiro dugna jirna iyo de-eeda aan fadaasang miya isan waaba owlaado halay un iifi waynay afarsaha miinama teegnaahan isan ooka ilaa haddaad teegantin afarsa afarsi afarsaa ka dara he waaya haye dhammaatay iyo diraa lahaadahe bas iskulaa lahaada
ukajirta ku musuul soodeewana xalistaan meelka inagal talaan dhowbe waaya haye mayning haytan qaabsi an iidangeeka may suubidan inshaagaba dad saaxiibe meelka kulumi walay suubiyaayana may suubidan
iday jegirta faydeegiina halka aad yahay horta haye
ismeew jega maisii haya jega xalistaan meelka si meer meero ku qoyanayn meernaha aha
jegaaw madiiriina dhawaayo dareer waayo dhifo
Eh, macnaha inta maylisin kugu weeraysin geega dadka lagu weerayana mabaka jarneeba maylisin ku weera booda la odayay may mise neef gaala Laakiin jabay wal kasta halwi biskud wal kasta ada weerejisnaajeega jaaniska adduunkaasin maray geeka
aa waayahay alkoronta hadda ka hor sheekisin kuhaya dhoosin sheegay la baashaal mayninku tabaasoninka la baashaala lahayteen oo inin dhaafa lahayteen saaxiibidin isiinba
barwaaqi basbashideew eeda mahadsanta ilaahay dhabeerjeeganaa ciid mubaarak saaxiib aamiin ilaahayna darsi idin iidiye una weliba caafimaad iyo weliba farxad waa kuwada iidi doona insha allah cay haye cabdulaahi hadda ka hor raashin maynka jira la karaya may dalbati ad anamaha Mhm.
soor i aana gurbe may in aantay lambariyey way katoogadaha laarihaan hisaab hirka dhow isana dhagle in lahay uu ka wali fadaas dalbay bariyey tiirkeetalan laarihaan Ah, andajyidi ah, raashin ma injiil lama dhaliyaray soor oo weliba moordi e haddana gaduuday e oo safari lahaan shukulay haddana laha caddeey oo hansha lahaa kadhikay makiina maljiyo shiid mari laha kashiiday may helo heed sheeko kale sheegay tahe May.
ma mawle isku dhawe shiid mare iyo dadka maynka hujeed soor soorlay wali ilaa ka horrika aan martiya tada shiid mare ayanka shiido iyo sida maningiridoona shaakoyinkaasniyo may jeela liyaray way jeelle ma sheega may jeela holle keerada dadkan fududayana may hoona makiina jeelana kaela makiinaha ingiliasa hinshiidasa aan shiid mari lahaa in kashiiday ana mada shibeela jeelona era madan oo martin ragada madagaas waa insheenay madashii weela jiro horta haweydiisa la kara maayo anoo dhaafadin shiidmara weydiiso shiidmara ama la isku dhaafi ameel dhaaf
sabto dhubadkii abarlootadii arbaa shaltabkii iyo isniin iniskoyki iyo dhatumba shiidmarlewrka shiidaan anfadkoo idiinka dembiweeye ununin booteese halo salaamu calaykum asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aniba makeernaa salaamu calaykum hadda keenka nagay halo
haa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu magaaga iyo deegaanka faadimo cali maxamed deegaanka boqol deegaanka bakool bakool goobolaha dhinigee kuroogta faadamoy faamow dhinigee roogta bakool intee kuroogta magaalada cudur xudur magaalo madaxadiya roogta haye saalunkul darar iyo waranba eh, xudur geeka saalunku iidi soomaaliya boqolkiiba boqol
mayli susuubi geeka hudur baydhabo may ku kubedelnay ti reer baydhabo haddiisan ku war haytan uu ku unun reer hudur ku war hayno may suubidan
bismillaahi raxmaan jidadka sagiiri kabiir markii ad aragta maynta mayka dhiileeraasulin faraxsanaay jid macnaha uli korlangam dhulma dhiyaani maa geeka eed iyo eed eeda ma hasanta faamow labaashaal yaka lahani labaashal eeda ma hasanteen reer hudur sin salaami reer hudur ahaayeen uli geeka korlangam dhulma dhiyaa soo leeray ulama ku dornayna una la iku daranay bajaaj ma aragna mushiidiyaa geeka una bajaajinta ka aragna lan allaala lanki geeka racdaada markaas un gobsaasi koo horkoo ee isu bareed yaa shaan leekaraay adina shaan leeraasi geeka ma shalga badaan caade shalgabasho inta yaala bajaajadii lakashal dhuumaday ii baawartii lukashal guuyeyba toona ma jarnee waylawaaye wal iskoo horkooyey saasa ficilay doortaneo geega maaha gee dhakanta maba jirto raan lahaw ninguliidoo baryey ilaahay maninka daro halow salaamu calaykum wacalaykum salaam waraama magaaga iyo deegaanka magaaga magaaga iyo deegaanka saaxiib magaaga iyo deegaanka
wallahi magaca maxamed mukhtaar waay deegaanka samakaayo samakaay maxamedow hadhabaaw bal reer samakaay oo ka hal raadi in is dhugun sidaahan malayaase eeda barnaamijkan ka hiranyina samakaay geeka seelunku iidi wallahi safayla safayla safayla maynoo ka bedelnaa tan una geeka eedan iidna isigna eedan iideena mise eedan iideen بسم الله ما شاء الله والله جيج إيدي إيدي إيدي إيدي ما يبكر جيج كان كل أجايبين لا لا هايتين ككوريا هان كي بوفن حقا سوق لقوي يا ويسا مهي كهير أدوك سوق روغي يا بوفن كي كبوكي هير كي ما يبكر كي كوريا كي كتاب تايا أسقران معجسو لسا جيج كيتن ليا ee may use may iidbaha tee dugsiga ma jaramay ee, fasax ma jarna may
دكتور فصاي هيرارو بيدا كتابتي أنا ويب ولا فصاي دكتور معنا كل هيربرو بيدا بوغش أهان سيرنا madan buufunkiyaa hirka jibi ee, bu- ee, macnaha buji
buufiire buje ko kuma ha ingutiyo may buwana da kuma kin hayo de sagali hirkii dhan oo maalinka kiigiya madan buufan lanqabsada kore baryey dugsiga madilaa kanagada aykin duubay meelas ay ku baa kor wallahi tan an fool an liyaaba herke kan fool an liyaaba taas ma ah ka dhagaleena mise unugaas hadhow haddana ana way tumi i walaagaas mandulgaada korno maya maya maya way shal tartiire kuri ka dan idaba an bay inti idin banab shida habs herke ba fool bu walus maalin ki bus iya hang lu kure bre dol nagad haye
dad wallahi ne mo jisa sa gege etan liyaabni waayahay eeda maasanta saaxiib sidaada barnaamijkan ku qeyb gaataya kiin kuma hadnagay aliyow haye
Een, yarkan eh, maxamed ee samakaay ha ku hadlaay dabcan waliba ha ii tuuyey yaryaraanteen Een, madisa amal iidlindeer uuna waliba suudii jirnay waa hadbahay ma- magaalada lukooyay Een, owlaado kan bistoolada ku daf kan buufan ku kubu'i kan suweel tume ila masa gee inti ii- marka jara iidili ku gudi jira bilaayiley goortali kula jiray waliba haangiyoynay ka daranayana wiifow kuleediiba gordaas markii sheegaan wiifow la koraay ada oo beesada dhiibati ya kiisi lagu wareejiyay inteeda fadheeto goobta madi laku wareejiyey adiba wareerashe walaalow kuma ka siine koo kale ka siiyey oo digi runtaw runtaw geeka yahay kaysoo ka dhiidi anigiin kusheekayi doonee abwaan weerow geeka diib iilan iska dari oo wiifiyo kore yaroo widaa qorsheeyene ununa sidii oo isin ilan usbaga isinsan kuugu badalaaytay ununa faldhi galaana ilhaan la baashaaliya hawada koolaha iyadaa maasanta walaalay oo barnaamijka ha kula qeyb qaatay khadka taleefanka xaafadda caalami iyo taasayteen mahadnage dal iyo duunyo mahadnaystan iskuraa laadag
Tufani otabeluleeta
waraysi xiiso leh ee la baashaal iyo qiibo jeeya dhexeed ka guda jira dhegaystayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo nudhugustaytan iid fayle iid mubaarak halo asalaamu calaykum
wacalaykum salaam magaaga iyo deegaanka
xuseen xasan maxamed deegaan gadeed gadiir salaan kuldarar xuseen barnaamijka owka
faylanka faylan xuseen hayee la baashaal yaake dhawaaye maynayka la baashalaaso geegisanka baashalen
madasinka lubaashada geegu aankatalay hilibga amaaragni iyo furun hilibga amaaragni eegu sheekada intee laku shaani use macnaha irin ay eh, kadab jaro ah mise kadab guur idin agbaagro jara may waanaad geegi milo gaalka dhamidayna silin wareegay dadaylan bay aha
warkana iri badaanaa gaadiyad Eh, dadkii gaala macnaha kiyaaya iyo gaalku ku fay mise aadian dhimidi gaala
gaala kufay kufay ee reed lagoray haye
magaal jira nin walma kakaa bay dhawu iyo dhan kusele akraadnay kadadaay taanaha hilibka markan
haa gadani gadani maylaqaamuwa e gadani meleereadana
haa aad mina ama yarti maylaga ama me waa ningadi balaga berjoona aad la sarsaray binaamay korinyin haye way baashale markaas Haye.
miyaw iya way baashale safalilan baashale markaas aa walbaa jira waanaad geeg lideelay waayahay eedaa maasanta sidaas barnaamijkan ku dhibgaatekin kuma hadnage cali haye ma irti adana kiin kuronge
weliba eray nalka nuur nalka nuur badanay nalka nuur badane wal kale ma jaro nuurkii hindhooge naf unroog nasteexingata
nal nalku macnaha walku nuur badan ma jaro ana yeedale inku nuur badan meel kale ma jarta hig isbitaalka
halo asalaamu calaykum
waaleykum salaam waraxmatullah magaaga deegaanka
maxamed xuseen maxamed xaafid oonay maxamed cunay saalan kuldareer oo ka barnaamijka la baashaal
xuseen aaddeed saalan baashale geeka cunay iyo iido gaabka markaas lunku husi inku inku sheekayba
eed eed solal maasad eed eed eed eed haye mayka baashale
ayaaqab eed eed xaafida manaa eedeeda walankaa maanguribadeeda maylaha keengadi ada micnaha walaalaka dhililey geeka may haysatay
ya ada maylaha keengadi
walbada walbada
yahay hayada maasan tusad barnaamijkan ku dhibkaatekin kumahanige anna dhurugoo lahayn gadi laakiin mayti aroo korodiya baan fayle ogtaa halo asalaamu calaykum magaaga iyo deegaanka Ca- xaafadda hulwadaag magaaga in kanagba hulwadaag ii fitay adi haddaha katay magaaga in kanagba maxamed maxamed maxamed maxamedow waran basaalan kul iidigeeka hulwadaag dhinige waan barxad waa maasha mayna alwadaag iskuulka dabka haye dhinige uu hulwadaag eh, iskool qasabka barnaamijka yahnoo kollaa hariirtiisa toos ayaa qadka telefonkan ka jirta labaashaal saalan baashal igeeka
maasha allah eedayeeda lambaashale abdullahi eedayeeda lan eedaysidee lambaashale
maylaha keengadi aad intaa ku adeegati may
neuma doojabelije walnahaga gadaday meelaanunga buug badanta waana jaanis ang helehe
anuga ku badanta laakiin ada waleehaleyaa walka qanacsantaha qaadati maha
walka ganacsan walnaha gaaday walnii dhimanaya waayo hay-ada maasanta maxamed sidaad barnaamijkan ku qeybka aad tiyakin kumahanage
जो मेरी जुल्फों से खेले रे बाहों में मुझको ले ले रे ऐसा है कोई दिल वाला रे ऐसा है कोई दिल वाला रे आई रे मैं आई आई मस्ती बन के जाई जाई होश किसी को ना आए रे मीठा जहर चलता है रे ऐसा लबों का ये प्याला रे ऐसा लबों का ये प्याला रे ऐसा है कोई दिल वाला रे ऐसा uu ku walifadaasaan lakooyo erti ya dhiiluno waxaa ahayd ciyaarta iyaba kiinsha sheegas miiloona geegu roogiy oo dadka kiin sheegeen haatowa iyo insha sheegasay si walagu weelow aysaanaa kooyi balale miya haa walifadaasan lakooyo laara dursaasilata walifadaas logoi ariiro bakaladaa waayahay qadka telefonka halow Halo, Asalaamu calaykum.
وعليكم السلام مقاقي ديقانك وعيدة عيدة عشير ودرس ونكسة عيد العافية عيد عيد مبارك عيد عيد ونكسل ونكسل كعيدة مهم. شباق واية بدل مكسر وعية حبيب ونكسل همين لمدة إشواق سالن إيدي جيكا ما شاء الله دالا قدر جعل إسبرتي ملا تسيا قدر وصد كذي كذي تردود كاتجي أنا ما ما أنت من صوت نافيا قدر إسبرتي مدي أفردوتك كوهاين أنت كلا ساتيها
waxaa kala tagay ee meesha la cunaay degaan degi meesha la tagay waa soo daalaa ku dhahay guriga imaaday buskud ilaa hadda hirgabaa xitaa ayaa ayaa ku dhahay saa maanta wax loo cunaay Aha.
waa noogaa ku dhahay may hagada tang madingisang may laasang gadi
dalqiisaa lii soo gad gabarne hanin hasun sidoo dharkiin iyo walaagin galbani direna ishwaaqa ayaa may iid muarag ahaana ninsiya owka
ishu ishu ishu kama dubato laabto laabto laabto kuma iloodo marna kuma ildoofo abid kama maarmo ishu ishu ishu kama dubato laabto laabto laabto kuma iloodo marna kuma ildoofo abid kama maarmo inay how hahaha darada erayada erayada kalkaxalkayo afku caashiq diwa al afkani caashiq diwa cali kurunta aada u salaamaya iyo rashka booy jecelo adigana habeen wanaagsan dhammaan asxaabta waxaan leeyahay Ciid waayahay wanaagsan iid mubaarak eeda maasanta ishwaaq eeda laakiin salaameed yah salaam ullaahi calayk adina eeda laakiin salaameed socon fadoora haye waayahay qaadka teleefonka dhegeystaha ka jira halow وعليكم السلام مقاقي ديقانك
aadan cabdulaahi aadan beelo aadana waxaafadow
xaafadii waa deri waa beri saalan kuldirar barnaamijka uu ka bushro oo aad ku horeyti waa beri ku lama e xaafado una tira koobahayna way wada hunduray geeka eedan ku iidan aniba og waa beri horta noobteen iyo fiteena isinguna wadaag maasha allah maasha allah seera muxtar walaahi gee khadka akananagana wabaneen iyo waay sida kale eedley maasha allah ciid safayban mubaarak iiday
sabtino salaadeed laabtukaday maasha allah oyba dimahaaya sheeke safayli wayn iiday madan mayli kasuubi eh, xaafadda inshaagba waa beri
eedley walaahi markii markii lamadoona baydhaw iidow ayba iidi hor iidin walku duuma aragay mayba kumidee horta lama qof reer baadiye isgorno xalay hoydkowdhe haye
in markii horta idiyoose jara marka timidoosaa baakeenaa qaboy jireen war wala iidoola dhimanta laa maragtaada martumila masaajid bartiimada la roogay waa yooba isbartiimada haageen miya
haayo bas bartiimada mayba amada dirdaawina la dhikaa ib roogeen haye reedaada salaadiida goola tukadii markaan wal roori
eh, xitaa gudbada sugu waayana
markun dadki rooreen bareen warne usub tartiiban dareen noob rooreen ilaa hadda horta koowaasnima nambarki bedelsinyiin ma iidilay kama kunya kooyayhin iid eedan iiday sidaa kaas eed weliba
wallaahi hataa amantikoda la argo marka xafida lakooy silaan dararay miigolka goorsigu mala arga marka meel lasreegay kamiis iyo sunno iyo wala la qaada odee lasreegay walbahay haye
xaafad ba lagudugan iyo musqulasaday ogaaw waa unta idinka goorisana fadhow wallay laamay ayo meel kale laka jeey silan dararay kamiiska lagade dadoo wadaadalan yaale haye
kowti wal yooyo walaasalik iidi marka mine walaandaroo darkidida keelo magmakama yaraysahaw arintan isku bedela yarino racadale aan wadateen asigna kamiisada may
kamiisada markaniyo wayba baydhoolay zabay kwaaman galey haye
iyadada yarkii ilaa hata adabsanayb waa baawara saaray waana baadis buutogaaday lankii kalena way u aysiin ilaa hadda
ki kalana way waaysiiye markareedeen isiina meeli baadis olkoelo baamakadama liibayda umaka bahda maya kooyay laakiin usoo noog- noogono eh, nyaanyur budahka kuftihan usoo eh, busde ayaa kooyay eedan iidaysida ayla la yaabnay laakiin
wallaahi malaya haye waayahay iyadaa mahadsanta saaxiib sidaad barnaamijkan ku ibgaajekeen kuma hadnage cawaale adag
Farxadaan ku
ya Mm.
yaliley
Yaleer, yaleer.
ha Haa. Wadnaada ka shaqeeyas.
aha Beerkana ka jara.
mhm Hee dhammaan seedaha jirkiiyo hii xidaha dhiigga safeeya sikin hadday istaagaan laga samraya nafta mhm iyona saafahaadooda. Dadani sheegtaya.
may dad i sheegay walaa in sheegtay baan eh, jacayl jacayl ahaayana geeraar ahaayana may dad i sheegay mise dhakhtar ahaan in sheegtay dadka cilmi ahaan baraasi adag Geernaarna indeertoy jaceelna ha ku tab dhatisurun dadna inay sheegtay.
may dad inay sheegayso adiba in sheegteen dadku may dirsimeen adduu badan aan malaysa adaniyow Day anaad mani dhexeeyato.
yaa Isku raalaw.
hee may gogol anduu badan haana igu walaaytay halo asalaamu calaykum magaagiyo deegaanka saaxib magaagi inka nag halow anteena kale in la kadarow deegaanka gadiila halow haa magaaga saalunku iidi in koranba gadiila geeka eh, iidi iyo baashaalkii gadiila iyo may hayteen gidaayo odkaalka guhaaye mar kale yakin rajaye in reed reedada hangnagata eedna markaasa weliba hangnagata rajayeena insha allah ee khadka kale ee dhegaystaha ka jare yasiye barnaamijka barnaamijka la baashar warsan iyo iida unan ka dabaaldegahayna halow salaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته geeka iyaalka isku lahayan uu kun unuu magaagiyo deegaanka
deegaanka waxay soo guudi deegaanka waxay soo guudi waxay soo guudi
dhaaysi gubdiyaa ah dhaaysiga maylan gubi dhaaysiga waa walaylaka aamay maylan gubi dhaaysi gubidi inta kayaala dhinigow waxay soo guudi deegaanka markii yaala wilaay buura ka umadilay haye eh, kuwaranbaba selling iidi geeka selling iidi dha- dhaaysi gubidi selling ku iidi waayo haye dhaaysi gubidi ee dhegeystihi ah noole hariiri qadka teleefonka yaa kunkuhay cali haya
Baa ku weeray dhaysu gubdi. Anina waliba ku kooyay dhaysu karsan tuuladeedaw.
subag iyo dhaaysi isku mid ee ma horto subag i dhayso dufun wareegsi folan dufun horta dufun waraa kale jifina jifu wala dhanba dhayso leeyo harkagna wala dhanba xasduduub meerayihii isku soo wada duub waraabihii dadka cuni jiray aha ayaa hadda la cunaa hasku wada duub wala dhan meeloyna sukoyn dhinkeeda oota jiidi i gaadibe islayn gurijayntii leeyo laakiin qaadeedan dadka daduraaya dadka jiido kurmaa qaadeen maya ado hooda gaadi iyona hoobaada jiide horta meelolay ma wado ha qaadee ma dadka gurunto jidka mana dhikay walba meela keeri kore ogdaa Mhm.
badan ana may jidka moola dhikada haa maduu laanto biilil ayaha goyti fiirin hayta dadka gaadama qaadee dadka ee, baadiyaaga dan yaru danta injeyti in iyo oota jiidan berkee geedka usahagooyooba tabartiis madon
lankan weydiiyaan halo salaamu calaykum
السلام ورحمة الله وبركاته magaaga iyo deegaanka
إلو كسلامة كورنك سلامة أبان ويرون سلامة محمد حسين فريد بيجي سلامة
salaamullah Eh, wanay miya عمرنا سلامة يا wad wad wad widaay wad wad wad wanaya عمرنا سلامة Mhm.
اللي دمان ومالو إلهي أبوري أنت برتي كساسة تعالوا إساسي وني كلا كابتن سلامة ملاوي وعبد الرحمن أحمد هذا اللي هو مقدر وني wanay iid fayle iid mubaarak
iidana santaay maan qodungiri kuwaaysanay walku waay an horta waa rugdumka lahayne ana roogi lahaa eh, mayba waa soddonka beri way iswaysanaayey laakiin geeka ku doranta geeka ayba is aragay haddana fursadda inku wiinayta geeka nana siiyay bajaaj iyo walba ma lahayna mushiidiya
aska walaa noogu muqolinaa dadka jarobtadadan ugeeraasetaay iida mxilin haalka ogboysu saaling iidi inku waranba xaaladda eh, eh, eh, geeka xaafadda hoywadaag
haydhow mo bur inaan la taawe
yaa
haydhow mo bur bur inaan la taawe bur bur may jara bururka burkintalijey ajare una iidawi iidawinka horaay iidawka horaay busida walyaab la amanay halwo haye
lan horta walaalasi inaga kubiyom aragna lan haasi loo nahaas ma aragna haye
haddan bay dhawadi bortaama bur inaan leelaha marka brazil iyo meloosdeka nagada korne bur iyo haddu kow leeyu
aa ee, buskudkii iyo doolshidii iyo mayb waa walkalilaha kada daray ee, walyaaboyala kasi suubi burkii
haa saaxiibow asaanoo u macninasi intiisi iyo wilisii mayle eraagisa horta way luyaaleen lanko dameerko qaba mhm
lanko dameer laanqe haye guuru fadow yaa halay xaafadayna ooy kasi
dameerka guuru fadow lanka dameer ma qabne kan dameerka qabina dameerka suuga eri dameerkani waaba shalayba gadani haye
lankanga dameerka eri gada gaarigii baargay ogaaw dameerkana mar hore laha shalbay dameerka kaleygana gada gaarigi leyaa lankan gaariga baka guuru fadow dameerka waa kasoo baleeri dameerka ari eley ogaaw habaa wejina haye waana shalayba gadani geedka kan dameerkii gadani kan dameer laanqe dibay jaa horta yaabe ee, usu runta ma sheego dameerkana shalay aa qarhiisidi meero may yaa dameerka shalay aa gadadi meero koro usu runta ma sheego may
jayba kale gadaysa kare waa kooftay haddana beesel isku faday ariisaligo fureyba gabe haye
maawi ilaa iraanri dameerkii way waaysinya ilaa hadda macnaha kagu fuliisa he unuba sheegnay fashilni baya wa
madogadaas inagudu ilaa barnaamijkaana dhamaado maayo odakin waaysanaa galakin waaysanaa waayahay cabdiraxmaan ida maasanta sidaas barnaamijkan kuqiibga ateekin kumahadnaga wanay oo xaafadda wadaag barnaamijka kula hariiriya kaasahay
وفي عصنم أنجم دون أنجم دون
ओ हसीना ए, ए, ए, ए, ए, तेरी मोहब्बत को बता क्या नाम दो क्या नाम दो
ओ दीवाने
ओ हसीना
ओ दीवाने
ओ हसीना
ओ दीवाने
adaa muroogta iyo awka muroogya laka heesahay intaan baan dolaalka
booqasheen baan meelo yoon caadiyo awsho ha fiiriyaan ya caadiyo awsho ha fiiriyaan way dhalay iyo may maay ha isku raalaha ma isku laalaadadu
ka dhaafteeda raalaha wali ka raalaha toba haye ani ilaahay yeeri haye may hayta anuga ha kan lay walhaay reer baydhowba io weliba intii dhegeystayaale ka taxan idaacadda warsan Mhm.
weli baa lahaa ha ku dhawaadaa codkii iyo laxankii iyo weliba hee nalka nuur badane niyadeen roone naf unroon nasteexingataa caadi we caadi ma ee dhibba
जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे वो खुशी बन गए हो तुम जिंदगी बन गए हो तुम जिंदगी बन गए हो तुम
Isla noola loo baade, sharaab badan
kaleed isku dhaf nuurkaan waa naqo masaaxiigata nuunaye masaaxiigata nuunaye masaaxiigata
जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे वो खुशी बन गए हो तुम जिंदगी बन गए हो तुम जिंदगी बन गए हो तुम
caadi ma eh caadi ma eh naf rong nastahi in ete halo salaamu calaykum halo halo magaaga iyo deegaanka etka kii kaa gaaban walaal magaaga iyo deegaanka walba ma dheegahayna codkaa gaaban codka kii ka xoogaa walyar kuran qaad yaasmiin miya xaafidow yaasmiiney yaasmiine walba makoo dheegaahayn raallahaw sidaad barnaamijkan ku idbaatakin kuma hadnagaana idkakii kaa gaabanyi unan rafaadnaysiyan dhaylianita dhegaystaha kale ee qadka telefoonka jara halo salaamu calaykum magaagiyo deegaanka e makiina dhatiya oo la hadalahayte makiina ajigan roogte xaafidew
dadka dadka dadka godkaa
ah godka intew
dawladda soddon kilomitir injar ha waayahay magaaga inka darba
ibraahim isaak ibraahim ow haye saalon kuldareer godkii barnaamijka maykoo cusub barnaamijka labaashaal iskudhaa lahaada
barnaamij mafak
haye saalan ba oo agla badaya Eh, dhegaystaha kale ee qadka telefoonka ka jaraya siiye barnaamijka labaashaal iyo weliba munaasabadda iyo daniinka labaashaal halo salaamu calaykum halo halo ilaa beriya era kuran halo halo magaagiyo deegaanka ibraahim miya
abow ibraahim ow xaafadow
xaafadda dhayso guudi meedaley dhaayso gubidi uu ka dhahay isagaas way ku bedele magaaga dhaayso gubidi managadaas deegaankaas saasan fayla haye seelon kul dareer barnaamijka owka maxaa
id fayla saalonku iidi in ku ramaba geeka dhaayso gubidi iyo weliba meeloogi ndhadhawaayta saalonku iidi way dadaaye way dadaaye way baashalay waayahay qadka telefoonka kuguhay iidan kuxumo dhegeystayaasha uu ka qadka telefoonka xoogaha ee connectionka ama xiriirka lamada tiita ama xoogaa dhibanuna iyo isim banooni waa may ha igu soo logo-in aniga iid mubaarag mahaayu iid mubaarag mahaayu elanka inka dhugotay kari iid mubaarag hadaba kin sheegaay dadka qaara micnaa iid mubaarag mahayna ninka dhugotagna leh ha usamadan maysanin waa la eritun waabano heshoodaso afcay kubaalisaas wayahay halo asalaamu calaykum
calaykum salaam magaagiyo deegaanka
ibraahim cabdiraxmaan ibraahim deegaankew
kadib kadil ibraahim owka eeda ishidantaa dhinagay Ah.
kugoogtan habeheey anamadan samakri u koronta haye salin i iidi
subayl subayl subayl wala ka darsadaytana iiduma isan
ya iidu wala ka darsadaytana
aroodkaa goyaan oo walba ku dheeniyo sadibi ayaa ku galay baroon ku dhigay hemadan teleefonka ha qaaday baalin lakuwaaysa walba nooganina Eh, isa dhaleeye lalileeye madan kalahay benteeg malehesa yaha yal eri lake eri ani makiin badin hayeba qadka teleefonkaatana halow calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu jeelow haye
cabdiraxmaan maxamed aadan ah cabdiraxmaanow haye ma hilmaantay Eh, mise walaa nin qaadi
warkiin maarg dadkin haay ahe ilintaha habkuraaratay maargaata ma qobsato
gudahay waxa abiseer abdilooyan ka dhiibtay
aa ku gaaday waaye haye cabdiraxmaan haye may hilmaansana an horta bay dhowdan wiku tabotaawe ma jar gudahay idaayow teleefankii boortiisa kunoogay yaa admaada ingalaw Eh, teleefonka dartiis bay dhow nin ku tabto halshaan lay dhe aniba halshaaneey furaana kutusay waa bna ingalaayo meesuu biye may suubyaane aniba mar walba baa la kooye miila iskula hadal ana kudibna otu miila safaylan kuwada dhiigaan anasi miilaada teleefanka gaaday baalinga keena ilata iyo fayla miiliin labato fade miila habar kuidiisday miila sutayda miila qadeenu fayde kadiidi iyo duununa ijarjareedansa ninkabtiga aala salaam isbaarduuda minato baasidoo ragays een anikin haayo way kuwa kiriyaya wallahi yow meeli madi weynaadi kasaasay madi sheekada tilow sheeko guduu madaan meeli ogu tag argi aha
nagu aakin noolani aadi laynooda ilis dhan iyaaga duugayahay dhaglaan gili aadi saanayaro isqabilayn dhagdi
inta yaray tihiin aan isqabilayn dhagdi halkiima nool nagu ogoon haye kuri aasee waan ilgalew haye
naankoba moodi yaalki kasaay dhama dharan islijar usuna haani leelahan dhigmiya inahan laylahan dhagi haye haani laysku siibi mhm nagu aakin aadis karaangalayan dhullilay kusiibi mageel haye maylankaas ada koronta oo koobi ah marka sidaas daalmaayo unagi dhalalaangadi unagi iskusiibidi haani isu siibidiya macnaha iska furdaa miya kala bisiday warhaaninagu kusiibidi yadalidi unaginima dee dhalaalkii angadi maykin kusiibowgiday ka oo kaleelana isku dhaafay mise hoogaa weli iswiibas le umano macnaha awki baadana kasashaani awku isuubayaaba unagi dharkisaangadi lakusiibiday lagalidi waba argay isuuba isiisooday kusiibi waaye haye guulisay leetawe walaabeesee gabay markin ilaa marii jiri unagi dhalaangadi maayo kiinahani isusiibidi agaba idio madan dharkiisu aku kutabi dharku duwunga kasaadi dharkiisa galadaay laakiin ilbaabki may furno aadi ba ku adkaadi owlaad dheega ay tambariya ay laha banay owlaad saas oo kale ay jaraan haddaba Salaam, nasiibkii eh.
qabtaan iyadaa maasanta cabdiraxmaan eh, eh, haye.
aniba geega unugu buufan kula roray
may inka sheegta hanas ana madan buufin wala kul rooro may isu dhaman rooro hayti unuga ha iyangaata mooy ya iyangaata mooy may waa dadkii maan horta unugsa wala buufan kala ifadaayrin kali dhiirayno haye ha
maya buufanka unugoda kul roorka ankaar koyogta laakiin isu dhanbooda qaata dhow may buwaha buufankiisna awdiina fadhiyaysa waraan dafa dhaweeraas waabaas buufankan ada ka dhirasa dhow madaa noogtan buufinyaha sihaas ku fasax awlaadi hore mayla era jiray inta fadhow hang madeeda ka aragaya ma shiida kayan qaadadaya marka intiisa shiida kayan qaadana kayan ku hormarna buufan kala ku dafee wal wal rooree awlaadii hore iyo dadkii hore iyo iidii hore iyo wal hor layli wadaana wal oo micnaha un hadda wal usubna nashaaniha he wal cusub leetimen wal cusub haayo hata ma ergaas he unug siyadsana jiro ay deenga dhiiliya sheenda daro yaa yaa ma erti ay deenga dhiiliya sheen
dambe ii laastig iiba dheeli jirnay una deegnaman ilahaada jarnay iyo ma jaran haad ma ku he deenga dhiilay dukaan hebeloo deenga ku qaaday
ma jarwaan siyadsan dhiyaasa dhiidiba dhiyaas way siya way ku gudaya walka gudahaysan waada ilan may larayihiin maab ku huro haye ha
abalay sheegad mhm
hadalmayaan
magaagiyo degaanka dadka boyno may geeg may daarino waa geeda gadkase amal siigayso may qadka ow ka wayaa binyaha iid muwaaragtii ya ilaa hadda dadkii walaaj ulan kadatulahayaha
gadka ow kasi magaaga inkanagba iyo degaanka
magaaga nio ibraahim yusufa dhexda deegaanka dhaisu guudiyaan hasiinkunagaday ibrahim inboobsiba kadkanti dadka haddan ifisiga wala ninka tuurna walibu ahaa Ya, dada iid bo.
muwaaraglan tuuraa dada iid muwaarag lanta tuurahaya inboobsiba dooga
kentuuri baa kentuuri maaragneed qadka saasa ulaysku anin lang insii tuurahaya marka ulayska saas la sheene maasha allah niyo dherigaha nuun jartaa walbariisa
hana deeri doona ana beryeylaynin diyaariyi beryey baa una maalintaan eta ha may buwahan Ayo, daalka geeka lahaayeen beryey unuhu
aya aya insha allah insha allah ufurtugna uga dhagaa waaysana bariisa idiba safayla ngaanay onagna beryey maarago korno un yaba onagna beryey maarago korno beryey unu isku leh halkan iyoon may walba falaayana he may noogen geeka si iyo dheelan noogen ajijifiyo beryey
aya waayahay iyadaa mahadsanta ibraahim reebowgii dambe ee barnaamijka la baashaal iyo hasidere dhegeystayaal wada baashaalnay intoo yarna baashaala doona halo salaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته magaagi iyo deegaanka
حسين حسن محمد ديغان قديد والله qadiila huseenow saalanku darar barnaamijka uu kaga diil سفيدنا سفيدنا haye hadhawaawba ee inkuranba qaabka geekling i iideylan baashalay
ilaw iyad iyada la iidaysay iiditan foola adoonsan hayday kariirada la gundiday madda ana walgaaga an inkiaan badanay maddana sabaabi ku siday shabaab aha
hadlo dhalay fool dhuntee baabkay weydiyaray may may lakin diri
hal hal hal gaal fool dhumi iida wal dhumada iidna wal weydilay lasgurayusa haye
haa madun hadliya weydiyay ha argay iyo korolka dhamay haye
madun hadliya dareerimaa mayndareerasoo way gaada geligeew halliya macnaa kuwa gaad isirtay
waabange waabange haa haye
waabanki usay la dareeray madun hadii ay butaamo goli
madaas may bu ahaa kasaare bo dharkii nimanka inga jarne
ha kantiiniga geri haye
waaban oo dambar nuwileed arkayinkiiyan haye
waaban jordo rooro ridi
wala derehe walaa walyar lehaayana
war mudeer wal mudeerna tukor
widaayow adiiba dharki kuugu sugow ee garta tiita madanba halkaasa lan dhikeeya halla lan dhikey garta mise odayga lan dhike garta
odaga dhiga foob odaga dhiga waayahay iyada maasanta isu hagadi isuma dhigaa aadi la dhagooyin abaabow ma dhigaha ay cali een cabdullaahi lankan hatimeeraya hallo fool dhuntiyo weydii waabankii madihagaadeen xalliha iyo buntanta waabankii tuure kuroorleymalaha unahatuka hor waliba sheegnahi aniyo korsoon dhaad ee saaxiibkii cabdi xaamid isiin la gorodaasan dhammaan dhegeystayaalkan iyo la gorodaayaan sheekada oo aniguisan isku sheekayaani oo hayti hallo fool dhanta intuusa landiri halliha heli mirigii intuusa hagaado waayo halliha qaaday ya yaa halliha qaadi ah halliha qaaday
saa ka qaada kormay mirigii hagaado waayna lama lugaada macnaha horan qaaday garbaha saari halkan garbaha saaraya hajiiday maya ma ana tareeb bas ee haddaan leeyahay qaadayso uswa Mhm.
ma usase ma aamamay murushi wala amo garaawe ninki kaa sheegay ya yaa
may qaadi yarteeda bay may
nirigii ha qaado waayo nirigiya qaadi haye ha qaado waayo may suubi madan culaysa ka nagaday haye hallii ha qaaday
anina widaa wasaas ani injangina darteeda halo salaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu magaaga iyo deegaanka deegaanka gadiida xasano huseen maxamed xasanow haye qadiila saalan kula dareera barnaamijka may kuwa cusub barnaamijka labaashaal safayralankladare warsan labaashaal warsan
labaashale maasha allah haye may lisu suubi may lahakin gadi geekaada geekuwa haa dharfayle lahayn gadi oo shaatifo tisaari e adaawe buufugna
buufunga lahayn gadi maasha allah way iidaysidi geeka markaas buufun bool la hela ana buufun kalenin dorana buufun bool la hele way iidaysidi buufun iidlu Ha.
waayo ma jarta laakiin iidoogii hore buufun iyo walaagaas ma jara jarna
majijarna haa iyada mahadsanto eh, sidaad barnaamijkan ku dhiib gaata kin kuma hadnage d j
kasoo noqo camalkii kasoo noqo isi iyo wanaag badan caawan caawan kula ag jooga camalkii kasoo noqo camalkii kasoo noqo kasoo noqo camalkii kasoo noqo isi iyo wanaag badan cawa cawa kula ag jooga camalkii waayahay dhugunsidayaala dhinagii iyo weliba qadadka teleefonka meelaasi ah ka gebagabaaye barnaamijkii laba shaal warsan qiibo jee dambiga sideerni dhegeystayaasha qaar oo qadka teleefonka ka urusaay iyo weliba ha ku qeybqaadoojey oo eedanka adagaay fariin qoraaleed iyo barnaamijka ee hanila wadaageen bal fariimojo hal ilama fiiriyey salaamu calaykum marka hore waliba meeluu ku salaameeya dhammaan shaqaalaha raadiyaha warsan cabdulaahi jaceelow usan ku horeeya iyo weliba cali koronta dj barnaamijka farsameeyaha waliba meelin sigaar eh aan ku salaamaya anoo eh farxiyo cusmaan cali ee goofka adduunka waa ama qofka iskulaalaaw qofka adduunka ee ayinka qaalisan ee longorodow maxamed shariif ciidan mahadsanta sidaas oo kale fariinta lamid eh ee lahadirimay buwa cabdulaahi jaceelow ka salaami dhammaan shaqaalaha warsan iyo fayl iid mubaarak magacay maybuwa cabdulaahi kaafi geer geeraarka aan idin hayo ama anasinhaya mayba markaas hukumayayari geeraaraninhayan reer geeraarmihi waayahay ida maasanta dhegaystaan kale may beleya jecelow saaxiib sin salaami eed yaa uu ka barnaamijka xiisan leeyi siin ku mahadnage sida qiimo le ee barnaamijkiisan indaadiyahay tanba abwaan weerow iyo saas oo kale usuuna awaadahaya mayleyaa may beleyaa uu ka barnaamijka caadime ee maylaka dari oo maylaka dari geeka lan tuntihe maylaka daralaay unagoo geeka tuntee buufunkuna roorte unagoo geeka buqihibatan tunti abwaan walaagasna walan durug aada korme eh na eebayta abwaannimada koolanagadaanna may waali geeka sidaa waalan dhagantii may may qiyaaso koro abwaan weerow abwaan weerow kidhiigay dacwilko eyi hay oe wanagi geekaada tunti
wallaahi ii maalna maya ka hasuusdaay iidoy hore ha ka hasuusdaay no may jar iidoy hor haddana tuma jartay may beerta kutumaa saag uu tiyaara koboo lasisiidaay adigoo koboga lah kuuga idanman kusheekayaasha jirboda oo kudhuman iwasaas eh gaadikal oo kahada ii hadda ka hor may suubadi ada marka ee, adoo yarta macnaha saasna ku weelay haa waa ii hugdaydaay niyow haye heshooday ma moosaanade
sakishoodasa micnaha walaa waladalata kushoosa isku siyaasadka bilaay walaasadiiday lan oo maanaa dadkuman shal baana lan oo yaraantis dhaan lan yaraantis bagdilan shal baanuga haye yaraantay abilaay madunkeeru bilaay mahayn laakiin ho dholakin sida walaa isku dhiiba jirti haa ma inka badan walaa lakoo gaado jari ada
noo koobin badanayn bismillaahi ra kabahoo lakoo gaada madan dee may ka dareerasa dame dameerkeen oo fuulo oo dhiyaan horreliyan ku qaada masiifo korsheel oo qaada Aye.
badana kubihay may antigeeka may laakiin gadi ada anma haa
salwaal shaate koba sa'ad ookiyaala haajiga wal badan buufungna
buufun buufun iyo baas oo bogeenoon be- dadaarka iyo roorkay badan bud markiba bud yameyinkan
waayahay iyada mahadsantahay abwaan weerow sida barnaamijka uu kaga baatiya kan kumahadnaga abwaan weerow yan dambooy guud ahaanba barnaamijkii kaana oo kala baashaal warsan baryey mayba saas oo kale sin sheegay jadwalkii idaacadeed ee warsan geeka ee maalintii iide ee isan dhugusateen oo lamid ah inuu isuna isla baryey neen dareera doona min dambena barnaamijkan lamid ee barnaamij la baashaal leh oo isuna neen jari doona intuuna barnaamijkan barnaamij lamid ah reedka ku kulmi doona waliba siinka ku tabaane sidaas iyo nabadgeliyo
dojeemadii qaadaw antunhanga intaliiliye mabakadaaloobe duhuriira ablay kitaydayaawe dahaskay dhammaaday dhowlay dahaskay dhammaaday dojeemadii qaadaw antunhanga intaliiliye mabakadaaloobe wareegaye dahayay dogodi dahrami katabaalakawowe dowlay koytaawoye Dafne diline dubne kshone ebhey ki daro ila dadab jahelke koy dafne diline dubne kshone ebhey ki daro ila dadab jahelke
waayahay dhugunsyalla meelasayinku gudubnaya heestasay dhugunsyalla walibaye gebagabanhaytahay barnaamijkee la baashalla unaan ku talagelna ciida dhugunsyalla idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo ee nolodararteen dhugunsyaa waliba hasdanay guntiyo gunaanadkeena jadwalkeena idaacadada dhugunsyalla jadwalkeena oosan bilawday raabtunga marka tumila masaayo hayti inta ku gebgabeen dhugusyaalla isoona dhugunsinta barnaamijyo badan xiise leh dhugusyaal oo unaan ka talagelnay maalimo ciidee dhugusyaalla intii berito tumilamasama reedun kulmaan waliba singutabaane dhammaan bahda warsan oo isku duuban sidaasi asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu iyo ayda qur-aan kariimka ee qolkiibe
بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة